marka waxaan sheegaynaa waktigii ilig daldala daraawiishia ingiriisku kala saxiixdeen heshiiska ee dhulkana ay kala xuduudkii ay kala calaamadsadeen ayaa sayid maxamed culimadii isugu yeedho wuxuu yidhi war soomaali gaalaynu la dagaalamayna soomaali baa dagaalka inala soo gashay inana waxbaa inaga gaadhay dhac iyo dilba dadkaasi bal aan hubsanna maantaynu jaanis u haynahay saddex iyo toban bilood wax daraawiishoo xabad rida ma jirto xoolaheenna haddii laynagu galo war muslim baanu nahay noo daaya dhaha sharcigu waxa inaan la dagaalano haddii layna dayn waayo yaan lagu ridin xaba daraawiisheed laguma ridi karo soomaali soomaalidana ha loo diro culimo wacdida saddex iyo tobankaa bilood natiijadii inooga soo baxdaan wax ku qabsanno markaasaa wuxuu diray culimo ragga wuu la kabtami jiray sheekh cabdili iyo sheekh xirsi iyo aan magacyadooda ka hayo degmooyinka qaarkood wuxuu yidhi culimadii markuu wax baraya wacdiga inay dadka soo wacdiyaan cabdalamaa kiblaawi iyo xirsi maangaboobow mid yar waxaad tidhaahdaan mursidiinta reer hagar habar yoonis madasheeda mariya weedhaanidhi toljeclaha muraadkaygiiyo masafadayda ula taga maqashiiya uunkaba miyirinuu ku soo galo mid mid waxuu tidhaahdaa nimanka mooradii furay mawaacidada diintu ma wax laysku maagaa jahaad mooshinkii galay ma wax laga maqnaadaa mushahaaro beenihi ma wax lagu magaagaa luxudkii madoobaa ma laysmoogadeeya muufadii cadaabeed ma u adkaysanaysaan nin gaalu midaydamay micinaar inuu geli kutubtaa u maragee ma wax lagu murmaada mushrig inaad jeclaataan amaad mudan ku sheegtaan haddaydaan mujrim ahayn masale maadu haysaan masale gaabyadiinnaa meel daran idiin diray muftiga waanadiisii idinkaa ka maagto maxbuudkii rabbi ha idinkaaba moogo makfiradii ilaahay idinkaa ka maarmo masxarkiiyo qiyaamaha idinkaa munkirayo macaankii firdowsaad idinkaa muraysto muuminnimada laabta idinkaa mantagayo min idiinna gaalowda idinkaa muquunsho kufrigeenna mahoobiya idinka u maciino muslimkiiyo khusuusida idinkaa makalayo masxafkiiyo qur-aankii idinkaa malsadaye wax samowtigiin galay ama malag idiin yimid markaad maxamedkiinni malcuun huri ka raacda mariyo macneeye mid kaleeta waxaan idhi waxaan maqallay faranjigu inuu miiri idin qoray waxaan maqallay maalka inuu idinka meersaday waxaan maqallay ooryaha mitan inaad ka weydeen waxaan maqallay madaxdiinna in mid idin laga dhigay oon miisyar mooye maydhagii la siinayn waxaan maqallay mahyow magaciin inuu baxay intaasoo masiibaa waxayga lamaad badan maska iyo abeesada magta aad ka bixiseen aydaan midigta fidinayn aan idin moobi taasoo ay keentay masas iyo abeesooyin la laayo niman reer hargeysi iyo reer burciya laayeen ayuu ingiriisku ragga xedhxeday xoolo dawladeed baadlayseen buu yidhi libaaxa iyo durwaaga iyo midna lama taaban karo raggii waa la ganaaxay taasuu uga duul lahaa marka markii ay dhammaatay saddex iyo tobankii bilood ayaa sayid maxamed maalintii dambe labaiyo toban kun oo faras hoogaxsanayd ayuu soo diyaariyey dhoodimeera wuu fuulay wuu gaaraaray shirweyn buu qabtay habeenkaana waxaa la xukumay saddex qodob oo xoolihii iyo dadkii rag toddobaatan iyo dhowr nin ah iyo geel kun iyo afar boqol iyo siyaadaa markii soomaalidii mid walba looga ergeeyey diye iyo qisaas midna siiya xoolihii noo celiya layidhi mid walba laga soo waayey isla markaasna ingiriiskii intay u tageen ay yidhaahdeen ninkii wuu jabay oo ingiriiskiina uu heshiiskii jabiyey oo degmadii ku soo noqdo habeenkii subaxa geeraaray xukunkaasina dhacay wuxuu yidhi masalaan ka sabaan baan nabad saafi ahaayoon sukuudoon edab iyo shoosawd cunaanan lahayn masalaan ka sabaan baan salowgaan kicinaya iyo sabyankaan eryanaya iyo sakhraankii iska daaya masalaan ka sabaan baa suyaqaanka tuwaagiyo xaadka aanu samaynay soominoo qadinayo masalaan ka sabaan baa safarkaygu xidhnaayo suqyihii bulaxaar iyo saacil aanan tegayn masalaan ka sabaan baa sabadii cagaciid iyo subaankii balisiil soobir aanan ku maalino masalaan ka sabaan baan sida siiga iyo cawsa sarfarmeeridaha iyo saafuro aan maqnaayo masalaan ka sabaan baa sawjadaa nin lahayn iyo sali aabbihii waayay sabsabeena ku daarshayo masalaan ka sabaan baan silaxayda haweenka salowgii ka baxayo sarsarkii geli waayo masalaan ka sabaan baan erga soogan ahayoo suudigi aan marayo samadeeyey jidhkaygu masalaan ka sabaan baa raggaygii la sadkayey soofkaygii la xaraashay sadiyaa iga cesho subax noolba lahaayo masalaan ka sabaan baan saweynoyna daayo sargaalowda hayayo saamicow laga waayo masalaan ka sabaan baan suubanuu nabigii iyo saalixiinta xusaayo saacigii hayayo saxayo ma xumayno surmasegta u diido sawd kalaa daba yaala balankaana sifeeyo maxalaa lay suursoo salaloo isla boodoo saarkaygiya qabto masawaalka habeen baa inaan suula shalaabtiya sin inaanu fadhiisiya saacadkii kari waayo masalaada ilaahbaan sahwiyoo garan waayo masoorti aan cunayaa sibir ii dhadhantay masawaalka boqol iyo surdadaan gutanaayo suudigii aan marayaa sugulka iga yeeday ma sugaanta nabdeediyo inaan saamax noqdaabaan sina loo arkahaynino ma samooladka roob iyo suuligii maka yiliya sibaa khaylila moodiyo dhoodii baan salabeeyayo mafankaasa la xoogayo sinnayo aan dhinayno masakaarkii alaabtaasi gabowday baruuro masarbaabka qandoodkiiyo surka baaca ka weyn baa wax sureeya la waayo salalkiisa cadiintiiyo sudankiisa dushiisii salladaan ku fadhiisiya sararuhu ma balbaayo guudku socdin haruur iyo masabuul baxayba dhegihiisu sallooyin iyo samayooyin miya sanqaruurka iyo foodda iyo sawriciisa wanaagu masheekh faa'iidayba seedihiisa iyo jiirku masoofa adaga afartuu ku suqleeya masaraaxa bira hadduu soos iyo qayliya sanahaaba dareen indhuhu sallidaayo masiraad la shidaayo mar hadduu salo daaro saalixiisa iyo shiistii sinaha looga wareegiya saahibkay badana haddaan suufka u laabto safarkiisa bogaagaya sarraxu inqinaayo masuweer qalanjaa sanqaroor caroodka iyo safarkiisa buruudku masubehi idlaysoo saacadaynaya meelay siiga ka duushoo seenya ay ololayso wii xisaab lalahaa iyo sargaalkii lagu tooganbu ka sadqaada yaqaano sudanay majannaayo saxayo ma xumayno surmaseegta udiido sawd kala daba yaala balankaana sideey ma sideetan uluufoo saadadii jamartiyoo sinjigay laga beeraa siraayo u guntatayo ma sideetan uluufoo saajacoo maqaninoo suufiyota dagaalkaa saanadii xidhatayo ma soomaali ridowdaa midaan saabka ka toogto iyo midaan suunka ka gooyo iyo midaan saabir ka yeelo saddexdaa aan hurayninu ma safkaynu coloyniya sanweynaha inankiisiyo saaxir xayradayeenaan sadqaal looga turaynu ma kuwii suudha xumaa iyo kuwii saynta lahaa iyo masafkii hagar aadan baa sogob aanan ka yeelinu ma kuwii diinta siraaya sala allahu calayhi sunnihiisa khilaafaa sandalaal laga jeexiyo ma kuwii sunta leefiya saaruq baan fakanayno ma ruuxan sababaabaan saa'iliiga kordhaynino ma sawaab iyo khayr baa samaydeeda ku dhaahan waa sareeda ilaahay masiihada adduuniya samaydhi jannadii baa nala siinayaayo ma subeer cabdille iyo intii diinta siraysay iyo intii toobadda seegtaa ka subxaanu lilaahi ee sakaray lagu geynow geeraarka halkaa markii uu kaga baxay ayaa xaaji xaaji suudi la yidhaahdo khusuusiinta ka mid ahaa yaa fagaarihii ka hadlay gaba- ee, colalkaasu markay baxayaana daraawiishta qarsoodi bay u ahaan jirtay meeshay u baxaan wuxuu idhi sayidii colkan inta badan dihinaa nimankan is- marka isaaq baa inoogu daraa muddadii tijaabadii aan ugu kadyeelno siiba nimankaa garxajis la yidhaahdo aan ku- ku weerarno siiba nimankaa habar yuunise reer ammaan ragga aan ku wadno sayidku isagoo digniin ka baxday meesha u arka isla markaana gabay canaan waayeel iyo daraawiishta xooggeeda iska hadlayo ayuu geeraarkan dheer tabiyey geeraarkanu geeraaradiisa midbaa ama ku dhow ama waaba ugu dheeryahay wuxuu idhi war suudiyow dagaalkaba anigu dooni maaye dinsigiisba iyo doorduudsi baan ka yeelo dibindaabiya habaryoon isdabcigu ima qabanino dagaal sugulacaynaasha durqunkii ka dhaabto danabadu ammaan dhalay daawaa naga dhaxayso dabar hadduu ka baylaho duubka iga xanuuni dembi igama raacee daacad weeye saasi darwiishkii suldaan nuur duudkiisuu ka beermo cidagala ma daaro aan danqabi maayo duubigay calaamayn diriyaanu xididno dayax weerar jeerore rag baa igu dukuulo dadka nuux ismaaciil dudma igama hayso reeryonis bay hore waatuu diiday gaalko markii unku dabagalay waa kii doc uga leexdo diigaan iyo xoolaa waa kii laga dareersho dayn iyo dulsaar badan waa kii laga duduuco inkastoo loogu dawgalay waa kaan la dayne awgay danafka baastaa diradira ma fiicne nin duqaan ku moodee daa'ima miyaa tahay dacwigaan bannaanayd maxaad uga dan leedahay ina sharixi baa dileedaye iyo aslaaxo raggu dahab ka dhaafsada cadaawada digsiiso door buu ismooday waase dooro weyne ma ku dareetay waa adiga wax duqlaalinaye duulaanka aad humi maxaad uga dan leedahay dawo lagama helayo dur baa lagu halaagmay waxa dunida joogaba duqaan laguma shubayo degmaha dandhaqan baan duug laga arkayno reer dunya haystaa caydul la noqono dagaagaa wuxuu tegi dekadii cadmeedo may dogob la moodaa dariiqyada wadnaano wiilal dee marsaday baa waraabuhu dudubino wax la dooxa mooyee dar kale aan jirayno la du- lag duubloo dabwada sida daaqad looma helayo deebaani baaruud dunidu way ku ololiyo fardaha dininigtooda doy looga qaxiyo dooyadaa waxay tegi adadi daamaheedo wixii deeblegii laba duhur baa la qabano maqhribka hadduu dumo daleed lagu arrumino iyadoo daruuri egana daad masaalka markii waagu daaloco derbi waa la kicino sanka duubi weyn baa hadda daco ka geliyo daliilkii ilaah iyo dugraa lagu kacino diwil maraqa ay luli dabadaa loogu xidhiyo dabac lama waleeya daaqsin bay u socono kuwii deera foogsaday waraabaha dudubino daabadda iyo hubkooda dooraataa la furano dawanka iyo sawdka dawladyada ka kicino inay soo digigii xidibay looma filayo ninkii days ahaabaa boqol loo dawariyo wardaarood libtii holo dayibay ma aho anigoo dariiqaha iyagay dulmeeyo raggii daahirkaa iyagaa duleeyo nasarada dirays kale iyagay igu dirayo markaan dirtay faranjiga iyagay duleeje maandhow kuu daceeya dabuubtayda ma qalo ma duulo wixii lumay adugu ha u dameen noqon afartaa dubeeye ma daabacay siday ma daleeye maansada damiin baan aqoonin hadal dirsimaad gala duri waa u odhan jiray doodna waxaanu leeyahay da kastaba ha noqotay kuwii diinta caasi war haddii la kala diday sida deere iyo cawl rabbi nama duleeya cawar maxau la deristeen eeyi doofishalaadaha maxa ugu rogateen dumarka idiin dhaxay dalle maxa uga yeesheen doofaarkaad qalaysaan se ukama dikootaan dulig iyo cadaabkii maxaa keeni isugu daray duriyadda ibliisiya maxaa daada fidan qoray warsow darajo aakhira rabbi kama damcaysaan xaqa aan daboolayn maxaa idinka soo deday xuralacintan diib kale war maxa u dalaaqdeen durdurkii firdowsana dacne maxa uga yeesheen daqarka iyo dumbaakhada dacar hadda u malayseen dumbuq ninkii aan lagu ridan danla'aanba waa u dhiman inkastoo dadaashaan ma naf baad damcaysaan haddaan dunidu waarayn miyaa daa'imaysaan duqyaankii fircooniyaa wadaarihii caad qaaruntadiiya maaldamuug baa la siiyo sidii dalowadaame duulkaa dalam ka siiyo tacajigu samuudfalay fadabdame ku noqoyo waxaa loogu dawgalay daaqa iyo gureyo nabi nux kuwii degay doofaan baa la tegayo dooniduu samaystiyo dooshiibuu ka korayo dacoyaysigii loo diiftiisii la aragyo nimankii darribi jiray rabuguu daraado iyagoon digniin qabin malaawigu u dirayo dambasaalo culus baa dusha lagala dhacayo ma- nin kastoo digniin qaba marunbaa la tagiyo dooxanaha mawdkaa diric kama gelaysaan haddaan beendabaadee awey dowladii iram awey doorarkii niidan la helay waa qabi jiray afartaa dubeeye ma daabacay sidaydi ma daleeye maansada damiin baana quunin hadal dirsamaad galaduri waa u odhan jiray doodna waxaanu leeyahay culimmada difaarka war idinma doocina idinka igu diime dalkaad iibsateen baa dacarta igu kiciye shan haloo idiin daran dacan idinka fiirsada mar waa inaad dayowdeen diirad haddaydun qaadeen dadka aydun raacdeen isna weydin digagubi dilaalkii la siiyana duxna kama helaysaan dibna deeqa ee bahay dibinta saari maysaan diinimaan lahaynuna dameer caynsan weeye war maxaad ufulayo cadaawo ugu daranteen wanka dacasha weyn iyo madagadaad u helateen dawarsigu ma fiicna qandiga ma iska duubtaan ow yaalow maa duushaan jahaadka ma u dareertaan war ma danan iyo seeftagta maa ku qaadaan darmaan hadla quuqdiya doolaab maad u fuushaan wiilkan dirka qaadka bidixda ma ugu dadabtaan daacuflaydan midigtaa degdeg ma u xabaadaan doofaarkan eyga adakarka maa ka goysaan idinkaa dalkaba lehe dawlad maad u noqotaan ilan doqoni xalaf male dubaax maxaa ka baylaan afartaa dubeeye ma daabacay sidaydi ma daleeye maansada damin baana quunin hadal diirsamaad gala duri waa u odhan jiray doodna waxaanu leeyahay dumarkaiyo carruurta dumarkaiyo carruurtoo dadki idinka weynaa hadday idin duleeyeen dembi kama ayaabeen cunna idinka doorteen duunyaa la dhaafsaday degalkaad gelayseen dab intay shideen bay dalaq idinku siiyeen doox intay qodeen bay ciid idinku duugeen doox intay qodeen bay ciid idinku duugeen dameerkuna ma yeeleen halkay tale ku daayeen nin idiin danqanayana dulidaba ma joogo duledada kufaarta dacasidu ku layno naftalkaaga doonaysa furaas looma daadso dabka aan shidaayana dawadiinna weeye digtoonaada abidkiin dunida waari mayse dood kalena waa aniyadan iska sheegay xalay sida digaagaan dar alluun isaga ciy habeenkoo dalool tagay dibada- dibaddaan isaga baxay darmadii iyo furaashkii dugsigiina kuma ledin dhaxantii iyo dabayshii dibaddaan u kuududay dawliilka ay joogay qalbigu way dawaabsanay daladii iyo subeer baan daratoole ugu tegay arasama wuxuu tegay doxa iyo madheedhii maalkay inaga deebsheen dareemada ka fara badan doogna waa cunaayeen danaagna waa ugu leeyihin waa durbaantumayeen waa dabaaldegaayeen dubtaa geesiaan ahay daaxuuradaan sharay daraawiish anaa helay anaa doolla weeraray dumarka waa ugu heestaan waxsay ugu dardaareen rabbi ha u daraaday ama dalowga naga hela ama digada naga gura ama dabata qaayiba ama dalilu joogsada sidaasuu yidhi markaasuu colkii wuxuu ku dilaaciyey garxajis iyo isaaq geel coolkaasu geeli daboolana colkii soo helay waa soddon kun iyo afar halaad ayaa geeli khumuska laga bixiyey ahaa wixii xabadu dishay iyo wixii colku qashay mooye subaxii dambaa geelii isagoo lagu maqan yahay aalabeydkii ka qaadi lahaa khumuska ilaan dad kale wuu u diiday yaa yaa maalintaa iyo iyago erga ay yimaadeen waayaa dee sayidkii geela noo celi ninka ingiriis uu inuu kaa gardaraa waa u sheegno habay sheegay geeraar buu ugu jooga wuxuu li caqli laawayiidoor caqli laawayiidoor waxaanad iigu coobayn afar halaad cayooyah oo caalanimagu yeesheen mid waa inaad caseeyiya cudud gaala noqoteen midna ceeb ma weydida idinka carrada gubay midna culuq allaa ogay horaad waxu cantuugteen marra geela caqli oo calaf baanad ku lahayn afartaa cutubiya cutub kale waxaanid haddaan caamadiinna iyo cuqaashiinna gowro oy culimmadiinna iyo caydhiinuna dagaagaan oonan caymo kaga tegin cidihiinna ooyda afar halaan cilaystaan xilku iga baahin mid waa ina catoobiya igirahanna caalaqay midna waxaanan ka cafiyin culimmadaydun laysteen midna waa caraadki iyo colijoog halkuu yidhi midna waa carruuryaa ciyaarta adigu maagteen afartaa cutubiya cutub kale waxaanid haddaan aniga caaqiba caynaanshay ugu nicin cug kastagu say ugu odhan cabdi beriye reer weyd ragga ceel cad lagu jaray ciwal iiga soo naqa cuudkii aad qaadana ciyoon iila soo orud cise dhoolawa iyo canshuurtayna ii keen doonidii la cashiya cukadiina ii dhiib cayn iyo dhulkaygana cagtaa iga soo dhigin dabadeedna cay iyo cantarbaqasha iyo celin haddii kale colownay bal codgaaban iga maqan haddii laygu caashiqo askar iyo maraakiib haddii ciidan fara badan lagu soo carcooriyo haddaad soo cafuuftaan ciiddaa masaalkeed hadday soo cabaadaan cadcad iyo saraakiil haddii curarkiina iyo cidagala i weeraro cimriga intaan jiro cadow haddaanu ii tubin inkastood cadhootaan ama aad curaabtaan marna inaan cabiisama caqligiina iyo gelin taasna halkaas ayuu ku yidhi maqan yahay khumuskii ciddii ka qaadi lahayd buu sayidku kormeer ku soo dhex maray hal maqaar u yaallayuu arkay maandho salaaxda buu yidhi hal geel xalaal lagu huba saaka haysaane markaasuu gabaygan tiriyey wuxuu yidhi xuseenow masale waa halku maanku kaa degaya masale gaab wuxuu kaa ridaa marin cigiiryoone madadee bahay waa hadduu madax ku siiyaa cirku wuxuu mogaabaa markii malaigi joogaaya malaf wuxuu baxaa waa dhulku daadku maaruqayaana sida maqaarey waxaan mawda ku hayaaba sida maydab jiilaal waxaan maanka ololaaba sida arwax mawtii waxaan micida ruugaaba soomaali kale waxaan malgoon madaxa gooyaaba idoor waxaan meeriyoon madas u daadsaaba minka waxaan diyaafad u dhigo malab ku siiyaaba maaweele been iyo ciyaar waxaan ku mahshaaba madadaalo aan jirin waxaan maandhaw ku hayaaba waxaan maansabooli iyo jiib ugu madiixaaba salaanaan milge lahayn waxaan midibka saaraaba wixii aan magoogayay waa miiskanaan falayay maqrib dumay sidiisa xeryaha ma u madoobeeyey ma makalay wax badan waanigii maaraha u sidee murtinimaan lahayn iyo gunbaa lagu mildhaashaay wax midgaana deylkii martiyey mahorihiisii martiyeysi nimankii u baayeyba naga meeri durba murugadaan qabiya dhigay miraadkii maydkoodu waa ku ahaa maadha oo kale najiskan mudmuday shalayta waa maqadinkoodii musanawga caynaansho waa mahad ilaahay marsadii berbera hawla kaco maatidaan dhacay malow igu soo godol anay maahiday tahay markaas yaa waxaa jirta nin culujoog laydhaa yaa waa hore gebiye intaan sayidku gelino culujoog baa wuxuu idhi sayidkuba ka baqay geel iyaga seeta soo degay seenya wax lagu maalayaa aniga saacwaal saakana wax saxan loogu diray labi sagaalaad sayidkaa marka uu gebiyoog wuxuu idhi geela saysahaygii arkay ee geela suudigii lagu eriya sawlka yahuud ee labi sagaalaad maree saaxil loo qaxiyey sayidkaa ka baqan waa hal aan shaabka galahayn nin waliba sinjiga waa hadlaa siiraduu yahay alla hadalkus xariirsanaa waa sabaalabkeed waa sugurra culujoogga yidhi saajacbaanahay hadduu sigilla caynaansho yahay sida ma yeeleen wiilyahu salaafnimadu salaafxumadu waa saymahoo kale waa lagu sexray kuma dhacdeen sirun cidhiidyoon adigaa saraadsaday inaan soofka kaa dhacay saakana maxaad odhan lahayd saabir baa tahay markaas geeli la qaybiyey ee khumuskii laga bixiyey ayuu sayidku gabay u masar ugu talagalay buu tiriyey wuxuu idhi xuseenow masaladaydu waa lagama maarmaane adow maraga inaan gabi milkihii laygu maakimine waasaan ka maaliyey tan iyo mayaydii dayreeda maqsinkaan ku xidhay haatanaan kaaga soo madhaya waa kuu magaaya intaan kaaga muudalayayu kaa murgina fiirsa waa kuu maldahaya maandhow manaabiya waxaad moogtahaa badan murtadkikii haddii ay bahay nagu madaareeyey maandhow imaqal caawa waa kuu manqaxayaa mayay kuu daayaan oho miira soo kicin miyigaba sidii madax kubaan maaruqahayaa waa kuu maraamaynhayaa mahoshaahu qaad mar haddaan maqaamaha ulula laga maqnaan waayo sida igar maqaar loo dhigaan soo miliilici waa ku mashxaradaynhayaa madarka soo joogs afartaa sidii macallimada min ma ka higaas musareed intaan dhigay miyaan dadab ku meegaan ma mataqiya maansha alle maahir baan ahay malkadiisa lama seejiye marin ma qaadsiiy hadal aan muraad lagu ogeyn maisu wada muuji macno kalena waan odhanhayaa aan idin maaweelsh masar baan u dhoofinahayaa maartadaan tirin markabkaan kusii qaadayaa mawjada ha jeedo ha muquro maanyadu kabtay miririglaynayso ha muureeyo mool dhexe wax badan hana maqiiqnaado meeshiiyo magaalada cadmeed maylka ha abbaado milyuunkii intuu laba ka dhaxo mooshinka ha beego marsadii hadduu gaada waa loo maldahayahay muslinkii salaantaan u diray midigta hawsaas ninkan gaalka miiri wahayn muxubaha ugeey iidoor waxaan meeriyoon malag la raadsaab waxa maylinka ululayo oon micida ruugaab inaan miigihii shalay la helay mahadalee sheeg inaan guuta mawjudaho meeriya u geey oo aan makalay duulku waa naga mutaysteen oo aan mareegaha u furay mahadalee sheeg gabogabo kumiiskii markay maydha ololays sidii muusanoway nirguhu mawda ku hayeen madiixii iyo ololkii ka baxay mahadalee sheeg hadday soo miraadeen kuwii maali jiray geela ma jiraha rogaalkii inaan mariyey oon laayey aan maqadimiintii la haday mahadalee sheeg malimalida nimankii ahaa waa muquunsaday magligii markaan ula baxay marada xooreen inay malaska laalaadiyeen mahadalee sheeg anna maarrey waxaan la helay kuniyo maymey maydkoodu waa ku ahaa maadha oo kale in waraabihii madax ka helay mahadalee sheeg caynaanshe anigaa mulkiyey maahi ku dhaqay miiskaa ilaahay ugu shubay mahorihiisii ina cayd la malandaadayaan mahadalee sheeg culujoog midgaan buu noqdo marwanku doonay kolkaan muuraduugu ilmada maagu soo qubay inuu maatidiisa u dawaday mahadalee sheeg maal waa la kala qaadi jiray tan iyo maanuy anigaba wax badan baa milyuun layga meersaday kanse inaan masaaltiis la arag mahadalee sheeg inaan maalmo kala soocayo khumuska miiraay oo maxashi loo yeelay iyo maare lala waayay oy milic kaliilee tubnayd mahadalee sheeg ninkii macatab loo xidhay ma hele mahad ilaahay daraawiisha waa midho jannoo loo muraad qumi nimbe xere muggeed inuu la tegay mahadalee sheeg maylow inuu baarqabkii dhibi ku minshaar oo sida maroodiga ilkaha miriq ka siinayo oo soo madaafiicadu siday mahadalee sheeg goolkii marmaadiyey inaan mudanaha u looy oo aan musheekhdiiyo ardada miidda ka hiraaf oy ducasa noo maamuleen mahadalee sheeg nimaan magaca daarood ahayn magar xirayn waaye maag bay ahayd inuu nin gumi maydho foofsade inaan malabsi dheerow ka helay mahadalee sheeg nin makhaayad joogaaba waa maanka laga qaadi awal hada inay maadsadaan maare laga waayo inay haatan murankii dhigeen mahadalee sheeg magalooti bay ii tileen maranayaashii ismalaakadeedkayga waa lagu minhaadaay minsaxaabo kulun inaan la helay mahada leeshahay naciimbaas ma joogeen hadday naga mustuurtaan waxa mawtigood galeen markay madaxa taageen inay haatan soo maadiyeen mahada leesheeg waa mooye qoqaar waxay nagu maleeyeen waxay moodayeen inaan nafsiga inaan nafsiga boox ku moosayn inay bela ku meegaaran tahay mahada leesheeg kaasna halkaasuu kaga baxay marka waxaa u yimid kadibna xirsi koojin la yidhaahdo oo geelii ka doonaya oo la geeli sayidii noo celi sayidku wuxuu u jawaabay gabow xirsow naaqusnimo waa waxaad niiqla leedahay naxar lagu shid waa jaahiliya nararacdiisii naasule xun baa lagu yaqaan nimanka iidoori nooy baa tihin aan qalbiga nuurba loo gelin wax ka niiqsan toban jeer wixii naaqurta lahay ka nacuudu shaydaamadaad nacam tidhaahdeen naarqutayaal iyo kufraad nebiye moodeen naartii waxaa idinku guri nubuleyaashii ka nacuudu shaydaamadaad nacam tidhaahdeen naagow tihin furanjigii noloska dheeraae nacalluhu kuwuu fuulay baa daban leeslaysaan naamuskiin wuxuu jabay markaad nacagka raacdeen nacastooya waa taadooraad igula niiqdeen waxay naafay waa idinka iyo nabarradiinnii nafta igama goysaan haddaad iga naxaysaan nasrigaan ku coyntayo tolome iguma noolayn naxariistayay baan ku heleen naallo iyo khayr geelaan naawilayeen sidii naqa u eegaayay ee naalladow diray markaad bogoc ku nowsiis ee aana yaayireen markay noo